suug alla fiiriye indhahana waxba ka arki maayo badhidiibaa iga riday baan umalaynayaa باب القاها كسار ما قرتنا جليس خليك أديه عاوز.
خل اسم قرت الله كسار باب النكاح قالوا بيري نفسي حان شاء الله بدره ها هاو يا من كان منطقة هيل بلا ما عندكم مغني بارد جوا جوجي ما هذا دعوة بلا بينا بعد النكاح ينوفوا دمسترينا waata waata آمين ده يا هذه نقعد آمين ده يا حجرة مقبول soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada ala rito rito rito yadala dalada dikki dikki dan rito dan rito awla awla yama yama luwa luwa ku jiro ku jiro gumis gumis goronyo goronyo ku dheer sun dheer sabab dheer suurti aaba suubi soddon cawo iga xaaran igu xaargeel nidaamka ii qabo adiga gacantaa soo dhiib waa dhammaadee wax alla wixii anigu ku iraa afkaada ka soo bixi laakiin xarabta ha jebinin haddii jebisid kasoo yar khatara la gelaa qabiltu qabiltu fi samaa'i
fi samaa'i saxaabun kasiirun saxaabun kasiirun وفي الأرض وفي الأرض تراب كثير تراب كثير سمرتك سمرتك كالمسمار الكبير
كالمسمار الكبير كالمسمار الكبير الألف لكبير لا لغريب وهي كالمسمار الكبير
سياد سحوة كالمسمار الكبير ما دينه كالمسمار الكبير زوجتك زوجتك وطلقتك وطلقتك كوكون عدي برو جيل جوار ملا أفامو دي فيربا نكاحي ودمين هدا قبل ثاني ولا شهر واية واب كذا ورع واب كنها كده منه وحاين نسي ولا الله لينا آنينا واتاي واتاي قولي شيء قبلي.
واتاي واتاي واتاي السلام عليكم
dhagaysto hadda aniga saan guriga uga soo baxay saaka iskuul isku aaday weli ma aanan tegin ninkowdhe Haye.
ciddii waa idaasta nabadee yaa كالم كالم معاي كالم كالم كالم أنا إذا نفتها يقريدنا يا أخ ما عندي ليس Hee, إلى الأحرور قرقا ويسك دقاقس وحان ربا hee.
إن أن برقا كتبتا maxaa iga tusaysaa guriga تقول هو أنت أصلا حنون صدار لك بني آدم وعي إن أن فرقات وصد ما حوالي ha micnaha mar markaa maqan tahay intaan guriga tagay inaan kuu soo xaaqay iyo waxaas miyaa
gacma guri lagu xaaqa miyaa kugu yaala mase anigaa guri la xaaqa wax seexda kugula aado ma haddaan mufiiq kuu dhiibaya anigu iyo xaaqan iyo waxaa maxaa shaqadaada ka dhiga gurigaan korontaa sifaysan kor laa galayaa marka mana dheeraba asagiyanba dheeranba waaba kan iminkaas falyaan kusoo ee walaal maa iga day markaama danka uga baxay haddana
waan waakankiisii waakan war maxaa jirkay ukaa hordhigay maalin walba hayaa halkan ma lacag baa kaaga luntay anigu jidkaan shaqada umara bal waxa ku keena waana waa jidkan masaajidka u maro maalin walba yaaree war niman yow naga yow yaadhaheen niman yow yaadhaheen hay imika iyo dantiina maxaad rabtay walaal iminka iyo dantii waxaan ku yidhi Ha,
kollay iskiraanayo indheheenni kala batee dee anigu waxaaba waaban kaa baqayaa malaaba saas baad adiigu tahay anaaba iga baqaa haddaan sheekadeenni iska wadano ka war haye sheekadeenni Mm.
haddaan iska wadano bal in kastoonan jeclayn iska soo daa diidanay xeeladooda haweenka xeeladooda haweenka waa tii xaawa bilowday jannada aadan ka xoortay xadiiskaaba dhigaayo xarafkaa rogeeya tusantihiinoo idinkaana xumeeya oo xidhiidkii dhaqankeenna iyo xaalkii guurgu lahaa si kale u xafideen xarago aan naf lahayn dhabankaaga ku xoogso dayuurad xiinta ku raac baabuur xiisala fuul kan xisaabta ka qaad kan xariirta ka gooso kanna xaafadda geeyo xogtaada yaan la ogaan yaa diidanay intaasoon xaq ahayn yaad xambaarsantiina xaawalay isla yaaba oo xishoodkii lumay doona asaas loo waayay baa ba'ay
sooda waar xidhiirkii dhaqankeenna xumaantaa duminaysay idinkaana xajiinta kol xuniya ku faana kolla xoog isbidaya kolla diinta xadaya xaqiiq weeye markaasoo xaawale isogaatay xamas weeye haweeniyo xoolaha tirsataan tan xidhoo tan xumaa tanna caawi xarayso tanna xeebteegii calyeeloo laxayaad tan waxbaa su xambaariyo nolosheeda xabaalbaa xiskiinni ku ekaaday midda aa xulataan haddii aa xasbataan oo xalaal maal noqotaan dumarku may xadgudbeene idinkaa xujadaale xilkas maa noqotaan
الله الله يعرف انت تاكو يا قال ديدني diidana waxay ku warayso xumaantaa dhalatay ee xakamaysay wanaagga haddii aan lagu xiiqinoon xididadeeda la siibin goorta ay xubin yeelato xoogooda wahana qaado xaqa way dumisaa oo xabaal bay ku disaa oo ee xidhiidhkii dhaqankeenna xuubka gurudka ka fuulay haddaynaan ka xayuubin waa xaaraan nolosheennuye innagu aan isxilqaanee xaawila isla yaaba ka soo tiirsa aad xaggii soo tiirta xaggiina waa ogolay haddaad soo tiirisan waa tiirinaynaa anana malaa idinku inaad wax ku hormartaan la- laydinkama dee fadhiyo idinkaa xumaha bilaabee samahana bilaaba
Ay, saa lagu buuq anaa aakhirka waxaan ma inanku dili doono aakhirka gacantaydu gacantaydu maad ku bixi Ah.
annagoo xorana xaqayagi midhayseen annagoo xorana xaqayagi midhayseen inadna xakaamaysaan annagoo xorana xaqayagi midhayseen annagoo xorana xaqayagi midhayseen inadna xakaamaysaan قدنا حيدان حق ميا خير ميا قدنا حيدان حق ميا خير ميا ما إيدين حلال با إذن كحجابة حدودكي كتلاب سنايه idinka xujoobo xuduudkii ka tallaabsanaye xubiina siiya
xajadii qalloocan dadkii ku xaraagooda xajadii qalloocan dadkii ku xaraagooda waa lagu xariiraa xajadii qalloocan dadkii ku xaraagooda xajadii qalloocan dadkii ku xaraagooda waa lagu xariiraa ina lagu xantaa xaq miya xeer miya ina lagu xantaa xaq miya xeer miya ma idin xalaalba idinka xujoobo xuduudkii ka tallaabsanaye maa xishooday
mar wadaad xodxodataan inaad xagasha goysaan mar wadaad xodxodataan inaad xagasha goysaan wadashiina qortaan mar wadaad xodxodataan inaad xagasha goysaan mar wadaad xodxodataan inaad xagasha goysaan wadashiina xortaan أد حناني وإذا حق مية خير مية أد حناني وإذا حق مية خير مية ما إيدين حلال با إذن كحجوب حدودكي كتلاب سنايه idinka xujoobo xuduudkii ka tallaabsanaye hubiina siiya
inaad maradaa xaydaan xag lahana qaawisaan inaad maradaa xaydaan xag lahana qaawisaan xuub carahuwataan inaad maradaa xaydaan xag lahana qaawisaan inaad maradaa xaydaan xag lahana qaawisaan حوب عرهوتان حردي كبحران حقمية حرمية حردي كبحران حقمية حرمية ما يدين حال الباب idinka xujoobo xuduudkii ka tallaabsanaye naaxishooday
إلى جبهاتي حسن وياتيسا إلى جبهاتي حسن وياتيسا أولي دمانتك إلى جبهاتي حسن وياتيسا إلى جبهاتي حسن وياتيسا أولي دمانتك إن لحمية حكمية حرمية إن لحمية حكمية حرمية ما إيدين حلال با إذنك حجاب حدودي كتلاب سنايا إذنك حجاب حدودي كتلاب سنايا حبي مسيح
daadnimo xambaara dad badada xusuuste daadnimo xambaara dad badada xusuuste xanadkaadu xilataan daadnimo xambaara dad badada xusuuste daadnimo xambaara dad badada xusuuste xanadkaadu xilataan inaad xeeladisaan xaq miya xeer miya inaad xeeladisaan xaq miya xeer miya ma idiin xalaalba idinka xujaba xuduudkii ka talaabsanaaye xishooday Hey, kaalay, kaalay, kaalay. Aa, kaal- aa, kaalaysa si walaaqina kaalay. Kaalay.
maxaa jira
Maxaad ordaysaa? Hadallada runta- ordaya.
hadallada runtooda ku cararaysaa.
arintooda soo socda kama baqaya kuwan hore u sheegay Haa, beento- beento- beentoodaad la cararaysaa.
Haasha.
Waxaan ku odhi.
Mm. Waridaha ay taaban aniga horta.
Aa, waxa kaa taabnaya hilbahagan gahayrka ah, waxaan ku odhi.
Haye.
Allahu Akbar.
Inta iyo gayrka iska daa.
Kan geedahaba waa la taabtaa, saasaan ku odhi, eeg.
Ima Bir- taaban kartid.
birtanba waan taabanayaa hadda.
Waa runta.
Marka waxba kama duwani.
Haye.
Waxaan ku odhi.
Ah,
Maxaa tidhi? Xubin hee, nasiya.
xubin la siiya.
Aa.
Keliya.
Kaliya.
Waxaa kaloo dhan qaata.
Qaata inta kaloo dhan.
intaad dalliqdeen baa kabiina soo jeedaan War odka.
naara bale Mar dambe.
mar Aan dambaada halkaa kugu arko. Waan ku soo askataynaya.
kaa soco Tagad.
soconaya wallaahi la naa baxbax naa bax
yahayo gabadha caafimaadiisii waa bedteed waxaan u malaynayaa qaras baa caloosha dhaamise wax kale ma hayaane naagtii saaka salaadii aan u dirsaday taleefonka ee dhakhtaradda ahayd yaa dadka aqooninkaabaa dadka u daran ma ogtahay layskuma hadlay waxaa la qaatay dad kale adigoo raadsaday weli way maqan tahay alla ilaahu gabadha caafimaadka kii kii guuleedna lahaana wuu maqan yihi xujaydii wada timi haye eedo maanta maxaad saas igu gashay saas oo dhan aan ku sugayay maantana halkaasan adigu kuu qosome wallaahi shaqa badan aan qabnay eedo yaa daran ii sheeg gabadhii baa bedteediga ah ma yarti yaree yarti yare intee laga hayaa waxaan u malaynahayaa wax kale ma aha eh qaras baa ku kacsan baan u malaynaya maxay cuntaa maxay cuntaada miyaad qoraysaa waa cuntaa bataato iyo binigaal iyo babaay iyo baamiye iyo basbaas iyo beer ceeriin iyo bursaliiday marmarba ku laabjeexdoonaan ubay wanaagsaneen
waxaa cudurka u keenay bursaliida waaye bursaliidka miyaa ah weligee waa waa adigoo afar bal cuni jirtay salaadii alla keenay uu cudurkuu keeno
eeday dhegaysa iskuulka aan baranaya ayaantan ka baramoysa kooras baan u baxay iskuulka aan baranaya ayaantan ka baramoysa kooras baan u baxay oro baan u boqoolo waxaan soo baranaya dhakhtaradihii aada u bislaadiyay bidaarku ku caday waad u eg tahay buugaggii ay qoreenan hadda baan rogaya shamadoykaa basarkiisu dhammeey oo anigu waan ka bogsay ee inantaadaan bugta horta waa inaan baara halka beerka iyo laabka iyo fidintii balbadaysoon bayaankeeda ogaado beela shilin iyo kaabta iyo kanin baan ugu bani waayahay dabadeed baa biriir wixii hadduu eeba badbaad ku inantaada ii bogsana haddii kale eeba nasiibka haddii kale ha ku darin maadhay wax fiican baa layska saadiyaa gabadha qaras un baa hayo wax kale ma hayaan ilaaye waa arki doonaa volivivere dove la ragazza
kisto af carbeedkay kuma fiicnin ma aqaan ha yeerku inaan arkaan rabaa eeba haa qolkaasay ku jirtaa qolkaas kan kale cirba gaaba walle khayr ma wajeed alla bal waxa ka yeeraaya ilaahayo dhasteed wey bas haddaan olyo siin lahaa waa hore waxaasoo dhan ba ina gaara maxaa dhacay maanta ha iga mixina eh eeda baarayo inantii uma baahno dawooyin oo eedda sowsan basteeda cudurkaa boqol jeer ay ma bidixdaa lahaya ama beerkee ka bugta ama berberkaa midigta eedda sowsan basteeda aa cilmigaad kusoo bidaaraysatay
eeda waa badaadaan sideen awal baan kusoo lugooyey haye maxaa jira gabadhaas in la cawriyo waa iska garanahaya anigu haye waa la cawriye maalinlee iga raalli ah oo ka fikir anaa kaasii bixinahayo haye kowdhi aniga aaw aabbahay allahu naxariista maalkiisii aaw anigu igu baxay cirkii u goy tahliil xagga wadaadka usoo yeer quraansaar yaasiiman xag bastayba aan ban la noqday oo cudurkaas aadna waa lahan jirta wiil.
sariir baadaan la koray baan ku idhi anigu hadda suf
ee kanmaa dhajis laga arka adina
eeda cudur ma lihid adiga waa hore hee markaan yaraabay ahayd Ah. eeda inan baa u baxay waa shan bil alla ba'ay hooyo maxaa kugu dhacay hooyo maxaa kugu dhacay hooyo maxaa jira maxaa jira hooyo alla baaye cala calayey caloohoshada waxaa ku jira calaamadan ku qarsoon caawa man fileen dhakhtaradeenii cudoohoonayd codkay tiri cirkaa igu soo dumo caafimaad ma qabo camuudiyo hooyo dhulku way la ciirayaan cadradi waa dahade calafkaagi sowma dumin ciddaa igu wiirsanoho waygu cayayaanay xaggeen caga bararayahay ceebtan ula kacay kaala bal kaala hooyo hooyo hooyo iminka maaniga adigu leedahay waa albaabtidaa maanigaad iminka igu leedahay hooyo yaa maxalaal baa haddaa hooyo aniga waan iskala weynaa inaa anigu aan ciddaana magaxumo usoo jiida aniga urka kanaan lee hooyo waa alma ilmahaan aaboodadeeraan kuu keenaya haddaad doonad hooy maanigaad saas igu leedahay maanta balkaalaa khayr baana kaa yeeraaye ooyo aniga aniga ilmeyga aabay leeyin hadeertaan kuu keenaya weliba aniga ooyo ninkay qaba waxaad u malaynaysaa nin cayaar cayaar baad moodaysaa ooyo nin diratoora weeye oo joornal iyo tambareeriya weeye weliba ooyo ma garatay
maanta hadeeraan kuu keenaya maanta in ilaahay ceebtaada asturo in ilaahay ceebtaada asturo waxba kama rabo dahab guri xataa bakeeriyuu keeni ninkii ninkii bal mar uu faraha iga soo saar yuuna waxba bixin anaa bixinahaye bas anaa hadeer kuu keenayo ooyo joornalyadi tambereeriga ay dul mar allah
alla waa jabeel hayi jabeel ii waran maxaa kugu dhacay
waxba nabad shalaaye bishaaro
balqayn ballantaanu lahayn barkad baa ka dambaysay
bal ii sheeg barkadaada laba bayna xalaalo wixii abba ka beer horta soo barkad maaha
laba bayna xalaala wixii aabba ka beer horta soo barkad maaha laba bayna xalaala wixii eebba ka beero barqad weeye wanaagsan teenasa saas ma buuro beanbeanaan ku samayn
beenbeenaan ku samaynaa beenbeenaan ku samaynaa
wax kale maaha waa igu cayaaraysaa baan u malaynahaya kuga cayaari maayo waa runti oo qa- oo qarax
beenbeenaan ku samaynaa bisimkii iyo asiinkaa la beerka
beanbeanaan ku samaynayaa burdihii calalcaanka alla madaxa
bilisxaa waley bal dhegaysta ninkaa ceebta iila bareeray rag allow bal dhagaysta gabadhaa sagaalka kiilo inta duurka ka soo qaata rabta inay qoorta ii gelisaane xaggeen iska cunaya adiga Xaggeen? Aan ka arag. waxaad yeelaysaa yaa bal dhagaysta rag allow bilis xaawo u qabi bilis xaawo aniga waxay ii saari kartaa alaabtaan iima saari karta bilis xaawo rag allow bal dhagaysta gabadhaa rabta inay alaabtaa aniga qoorta ii gelis naa ka codbood weligaa bilistoo dhan u yeer beliis xoog lana keen baybayse isxabeebi badweyntaa isqutuur dhaaf baraa ka cabdow buur karoora kor fuul baarlamaanka dhexqaad daar asaani walaaq beledkoo dhan wareeg wadadaa isku baaci baabuur hayskada moonfiyaad baasha ka gooye liida baalla ka dheele beexaan isku maqiiq baalxad dhaaf iyo jowhar beled weynanamooda ilaa baalxad nugay isku daadi basiim ee baaruud isku daar ama bood ama dhac birka aad doontaba aada boolida aad doonto inaga ila baalma hadday taabixi weydana beliisku waxaan baarkaan kaasamaya islaan yahay bawdada dheer aniga
beerkaan kaa tumayaa beerkaan kaa tumayaa warni intoodii belaysay oo bahdii aan ka dhashay iyo baradii iga saadhay labadayda boqnood aad bilaawo ku goysay booraan dheer aad iga tuudhay iyo aad balanbalkaas iyo ciidka aad ibaddaad igu caayay baaya laygu ogaa baaya laygu ogaa nafti biiray ma raago oo ma baaqdo ma fogaado kol hadduu bila dhaafo kaama bayri yaqaan ee ilaahay biqihiisa ku badbaadi naftaydo inaa adeero in ilaahay ceebtaada iyo ceebtii waalidka asturaha u bareer u xumaantaynaada wasiir gool irmaanoy dhashiinka laa gudoomen amase goodil buureed gantaali ay ku taalban gantaali ay ku taalban xalay gelin dhaxaarkii aanaa gelin dhamaayo hadbaa gedi ka dhaacayaan garwaaliba ku dhawaad igu gabtee aadan garan waxay gubee garwaaq dhawaad igu gabtee aadan garan waxay gubee garwaaq dhawaad igu gabtee aadan garan waxay gubee garwaaq dhawaad igu gabtee gurigi aanaloo siiyo rugtaanku gublaayay gartaan gabaajabayn iyo gudoonkay iyo dhaartii gudoonkay iyo dhaartii haddii aad ka guurugtood cidlaa igaaga guudhay garaan xumaay qaado naftiigu kuma gafaaye aadaa garaan waxay gubee garwaqsa waad igu gabtee aadaa garaan waxay gubee garwaqsa waad igu gabtee aadaa garaan waxay gubee garwaqsa waad igu gabtee aadaa garaan waxay gubee garwaqsa waad igu gabtee ahunaadaa garaan
huunadaada maahane raad qaadeen raha kaala baxayay haadana gaa waa garan waxay gude garwaaq maxaad iga difaac doonaysa
walaalow heerde waxaan ku leeyahay marka bal hal hadal keliya iga dhegayso wax baan ku su-aalahayaa saddex boqol oo kelmado xataa waa kaa dhegaysaa anigu ma naxariis xumi oo waxaan diidaa culaabtaan aad rabtaan adiin saarin iska bura maxaa u odhan soco walaalow waxaan ku su-aalahayaa oo keliya maxaed markaan aniga adiga isbaranayni Mm.
aabbaha xadku markuu ka yimaaday ciddiinaan u tegayaayo aabbaha waan u tegayaa ma igu tiri Mhm.
mii tiri een tiyaatar nasionaale arooskeenna weeye nacam shabeelle waan ku toddobabaxaynaa ma igu tiri afkaygay ka yeer
baabuur cad iyo baabuur madow xataa bashkuleeta ha ku ahaatay habeenkaas arooskeenna baabuurtaasoo dhan la keenayaa ma igu tiri wax beenahood ku darta ma jiraan waxaad ka tagtay maahane
waxaan ku yidhi intii oo dhan ka soo kac hortiba kuma tala jirin
walaalow gacaliyo weedhe waan ceebaysnahay in ilaahay ceebtaada iyo ceebtii waalidka asturo mar keliya waan ku baryayaa ciddeenna wax kasta dhiibaysa waxba lagaagama baahna mar keliya kaalayo ciddeenna ila taginaadeero
wata warkii aan kaaga jawaabo arya ilaahay qaxeeta cirka baashaan dadka dhex maraysaa cirjeedtaada khudbadi ma kuu dhammaato ma dhamay waa dhammaysta hadalkii kaa yeeli maayo waan ku baryayaa walaalo waan ku baryayaa heer dhulkan waxaa loo weyneeyey labadii heshii weydaan isku garab martay raadi walaalo waan ku baryayaa
manaafaqdaan xumo hilibeeri cunuda badan leh nabad afdo diig waxa kaa duushe nagas mantaanaha sidaha ii saareen inta aan naago tagtaagay iyo khudbo aan sax ahayn iyo mahar aan sal lahayn iyo jujuub aan ku sameeyey taasi waa ku sideetan haddaad sii socoto saafiro maaha naftoodiyo ayaba waana sinaane saaxiibtay marka joogtaan salaanteed ku maqnaa suuqaan aan yaro gaaray salaan baan gelayaa sabaad iyo beene sidaa nooga dhigan marna koobasa dheeray saluudun ku ridaane ilaa aan ilaa aan gooyo sal kooroo boqol aan ka sameeyo ama aan geeyo sagaashan salka loo dhigay maa sidaas aan ku wadaa war ma ka daaya ma soo ku wadaa
iminka adduunyada wax kaloo aan sameeyo iyo hari malaha intii lay dhihi lahaa intii lay dhihi lahaa wacal bay dhasho ama ceebtaasba maga adduunka ii wareegi lahayd waa inaan adduunka iskaga tago suntaas intaan cadbo aan magacayga dib dambaba loo maqlin wax kaloo aan sameeyay ilan ma ay jirte maxaad rabtaa walaalle maxaa jira waa maxay waxaan haysataa daawo weeye calooshaan u cabiyey sii daa walaal uga caliyo ma daawa